ay macna lkuli bay faa'idaynaysaa lcumuum cumuumka gudihiisay ku faa'idaynaysaa siljamci jamca gudihiisay ku faa'idaynaysaa iyo walifraadi mufradnimada iyo kalcaliimi sida ereyga caliim la yidhahdo kale weeyaan marka markuu ku yidhi al waxay faa'idaynaysaa macnaha kulli uu leeyahay ama erayga kulli macnaha uu leeyahay bay faa'idaynaysaa waxaa laga qaadanayaa kullina inay cumuum faa'idaynayso kullina dimni ahaan ayaa laga qaadanayaa inay macno cumuum leedahay ayaa laga qaadanaya wa al erayga al la yidhahdaa tufiidu waxay faa'idaynaysaa alkulla ay macna alkulli kulli macnahay leedahay bay faa'idaynaysaa fi lcumuumi cumuumka gudihiisay ku faa'idaynaysaa fi ljamci walifraadi marka cumuum kitaabku waa iska mukhtasar innaguna habeenkii hore maynaan sharxin erayga cumuum la yidhaahdaa macnaha uu xambaarsan yahay marka haddaynu min baab ilfaa'ida aynu ku yaro darro yani caam erayga la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa wاlafظ اlmustغriq lima yaصlx lahu dafcat min غayri xasrin caam waxaa la yidhaahdaa waa erayga wada gaaraya ama wada maanshaynaya wixii u suubama wاlafظ almustagriqu lima yaصluxu lahu wixii eraygaasi uu ku rumoobo ee u suubamo ayuu wada gaaraya wada maanshaynaya dafcatan mar qura ayuu maanshaynaya oo wada gaaraya marka la yidhi dafcatan wax baxaya yani marar kala duwan ama marar kala dambeeyo cala sabiil bedeliya yani si la bedelaayo oo kii hore ka siibo kasala kala saar yani saasoo kale haddii ay noqonayso iyadu cumuum markaa la odhan maayo waayo marka erayga rajul la yidhaahdaa wixii u suubama ayay ku dhacaysaa laakin waxa weeye markaad tidhahda jaaa rajulu nin baa yimi yani ninkaasi ruux mucaya ruux keliya unbuu ku dhacaya ruuxaasi wuxuu noqon karaa yani ninkuu doono jaaa rajulu nin baa yimi ka bedelo hadda waxaad ujeedaa nin kale ayaad ujeedaa yani ninka zayd baad uga jeeday haddana ka bedelo camar baad uga jeedaa haddana ka bedelo faarax baad uga jeedaa markaa sidaasoo waxa weye mar walba mid kii hore laga bedelayo wuxuu ugu rumoobi karaa dad fara badan buu ugu rumoobi karaa laakiin hal mar midu wax ka badan ku dhici maayo haddaad tidhahda jaaa rajulun waa qof qura un baa la sheegaya laakiin waxa weeye marba inta laga bedelo haddana mid kale waa looga jeedi karaa marka dafca markii la yidhi hal mar keliyu ku wada dhacaya markii la yidhi yani ilaaqii baa baxay ama marka eraygii ka hore inta laga bedelo haddana mid kale la saarayay kaasaa meeshii ka baxay wlafظ lmustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan hal mar buu ku wada dhacaya oo markaad tidhaahdo masalan ina alinsaana lafii khusrin bini aadamku dhammaantii khasaaruu ku sugan yahay alinsaan waxa u suubama bini aadam oo dhan marka bini aadamkii wuxuu ugu wada dhacayaa mar quruu ku wada rumoobaya dad oo dhan aan waxba laga reebin istisnaha ka daba dhici doona mooyaane ina alinsaana ay ina kula alinsaani bini aadam dhammaantii lafii khusrin khasaaruu ku sugan yahay marka waxa weeye hal mar ayuu bini aadamkii oo dhan ku wada dhacay bini aadamkii oo dhan hal mar ayuu ku wada dhacay markaasa noocaasa waxaa la odhanaya waa cumuum min gayri xasrin weliba qayd kala lasi raaciyo wax marka xasrin la yidhahdo ama koobis la yidhahda waa inaynan raacin oo wixii u suubamahaaba ku wada dhacee haddii koobisi ay weheliso waxoogaa eraygii markaa waxa weeye cid cid gaara lagu koobaayo sida tirada oo kale yani alfun yani kun wixii u suubamay ku dhacaysaa miatun boqol ciddii yani markaa cadadkii u suubamay ku dhacaysaa laakiin koobis baa ku jirto tiro go-an ba alfun ama markaa miatun ama cashrun ay ku rumoobaysaa idan waxaa la odhanaya cumuum ma aha cumuum ma aha baa la odhanaya marka erayadii aynu xalay misaalin o dhanno cumuumkaay faa'ideynayaan erayadaynu xalay misaalinaynay oo dhanna cumuumka ayay faa'iidaynayaan kullu imika misaali yani waa lafdi caam ah bal erayada cumuumka waa erayada ugu asalka ah siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillat lfuruucu saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya markuu siiqooyinka cumuumka sheegaayo siiqooyinka cumuumku leeyahay kullun kulli weeyi aw iljamiicu ama jamiic weeyi oo jamiicu nnaas yafcaluuna kada haddaad tidhaahdo cumuum bay faa'idaynaysaa dadkoo dhan marka cumuum waa maxay waa guudnimo waa si guud si guud baa magacu ugu dhacaya marka eraygii si guud wax u koobaayo ugu wada rumoobaayo ugu wada dhacaayo cumuum baa la yidhahdaa khusuusna waa si gaar cumuumna waa si guud marka lafdigii waxa weeye wixii u suubama ama wixii uu ku rumoobaayo si guud ugu wada dhacaayo u wada yani ugu wada rumoobaaya oo aan waxba laga reebine yani dhammaan ku wada dhacaya waxaa la yidhaahdaa cumuum baa la yidhahdaa marka kulli baa kamida siiqooyinka kutusinaysa kullu nafsin daa'iqat lmawt naf kastaa way dhadhaminaysaa geerida kullu nafsin marka kullu nafsin waxay faa'idaynaysaa cumuum oo bimacnaa waxa weeye nafihii si guud baa eraygani ugu wada dhacayaayo waxba lagama reebin waa naf oo dhan nafahaasi ha ahaadaan nafihii nebiyada kuwa markaa saalixiinta kuwa waxaweeye shuhadada kuwa waxa weeye markaa gaalada kuwa munaafiqiinta yani nafahaasi noocay doonaan ha noqdaan kullu nafsin naf kastaaba daa'iqat lmawti geerida waa dhadhaminaysa marka waxaa la odhanaya waa cumuum cumuum ayaa erayga noocaasi markaa u faa'iideynaya erayadii hore aynu soo misaalineen waa noocaasoo midhan weeye marka taxriifka uu caam leeyahay waa lafdu lmustaqriqu lima yasluxu lahu dafcatan min gayri xasrin saasaa lagu tacriifiya marka kullina calaa kulli xaal meeshaad ku aragtaba cumuum ayay markaa faa'iideynaysaa oo markaa laga qaadanaya sidaasaa asal u ah haduu mararka nafyiga culamada qaarkood yani culammadu waxay tilmaamaan yani marka istisna ayay sheegaan lakin calaa kulli xaal qaacidada guud marka hore saa u qaado waman ataa bima calayhi min camal qad istaxaqa ma lahu cala alcamal waman ataa ku kastoo la yimaada biman calayhi wixii isaga saarnaa oo min camalin camal ah la yimaada qad istaxaqa waa musaystay maa lahu wixii u sugnaaday cala alcamali camalka ugu sugnaaday man hadda waxa weeye ku eeg ilaa eraygu marka lagu leeyahy erayadani cumuum bay faa'iideynayaan adiladoo keliya kuma gaar aha adiladoo keliya kuma gaar aha ee xataa kalaamka carbeed hadday ku timaado hadalkii carabigaha hadduu ku yimaado erayadaasi cumuum baa laga qaadanaya marka wuxuu ku yihi waman ataa bima calayhi min camal marka wuxuu ku rumoobaya ruux kasta oo la yimaada shaqadii loo diraya lagu kalifay xilkii la saaray qofkii ka soo baxaa wixii shaqadaa uu ku helayo ku musaysanayayna waa leeyahay macnaheedu waa caynkaas yacni qof baa shaqo loo dirtay shaqadii loo dirtay waxa weeye waxbuu ku mutaysanaya wuxuu ku mutaystay waa leeyahay oo waa ka helaya saas yadaa baa laga tilmaamay marka baabu lijaaraat shaqaalaha la diranayo haddii shaqadii loo loo dirtay shaqaalaha la diranayo haddii waxa weeye shaqadii loo diray ay ka soo baxaan waxa ay mutaysanayaan waxay mutaysanayaan shaqadu wixii lahayd waxay lahayd bay mutaysanayaan masalan waxa wili qofka waxayo waxaa sameeya waxaan siinayaa mushaharka caynkaasaan siinaya qofkaa shaqadii ku kacay wixii loo diray waa sameeyey waxa uu leeyahay wixii loo ballan qaaday hadday baabuljucaalo tahay iyo hadday baabulijaaro tahay mid walba shaqadaa wuxuu ku mutaysanayay waa helaya baabljucaala baadifad oo kale hadii la eego waxa la yidhi waa waxa iga lumay waxaas iyo waxaasa iga lumay ruuxa ii soo helo ii keeno wixii iga lumay waxaan siinayaa baadifad caynkaa iyo caynkaasaan siinaya waa jucaala maaskaa marka waxa weeye u keenay oo intuu soo helay ayuu dabeedna intuu baati doonay buu soo helay wixii buu keenay shaqadii isaga saarayd waa ka soo baxay shaqadaa wuxuu ku helaye loogu ballan qaaday waa leeyahay baabul ijaarana waa saas ilaali ijaaradu waxa weeye waa marka shaqaalihii iyo kiradii iyo waxyaalaha weeye iyadana saas ilaag ayuu waxa weeye shaqadiisii hadduu ka soo baxo wixii shaqadaa ka dhalanaya waa yeelanaya iyaduna waa saas ilaali marka masaa'il fara badan ayaa soo gudagelaya hataa culamadu waxay yidhahdeen waxyaalaha soo gudagelaya waxaa kamid ah qofka wixii loo fasaxay ee sharcigu u fasaxay inaanu wax qaani uga imanayn mar hadduu sharcigu u idmay oo u fasaxay yani waxaa sharcigu u fasaxay qaani uga iman mayso ma cala almuxsiniina min sabiil qofka samafalay waddo lagu dambaajiyo ama qaandhow loo saaraa korkiisa ma aha waana innaga nidhi marka ilaahay yidhi ma cala almuxsiniina min sabiil yani muxsin qofka mutabaric oo keliya ma aha macnuhu waa ka ballaaran yahay waxaa soo gelaya muxsin wax kasta oo sharcigu idmay oo aanu reebin yani waxa weye waa wanaagsan yahay muctaziladu markay yidhaahdeen alxasanu ma xasanahu alcaqlu waalqabiixu ma qabaxahu alcaqlu wixii caqligu uu xukumo ama garto inay wanaagsan yihiin waa wanaagsan yihiin wixii caqligu garto inay xun yihiinna waa xun yihiin niman lunsan oo muctazile la yidhaahdo baa sidaa ku tegey taxkiimu lcaqli waxa la yidhahda ku tageen caqligii bay xaakim ka dhigteen ilahay wuxuu yihi fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajidu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima muctazile waa khilaaftay rasuulkii xakam kamay dhigane caqligoodii bay xakam ka dhigteen marka waxa weye lisaanulxaalkoodu wuxuu leeyahay yani iyagu caqligaa xaakima o ilahayna caqligii xaakim kama dhigin oo ilaahay ma odhan falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimu alcaqla ilahay ma odhan ee waxau ihi xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum rasuulka waa in xakam laga dhigtaaye waa inaan caqliga xaakim laga dhigan rasuulka waa in xaakim laga dhigtaayo wixii laysku qabto rasuulka waa in laysula xukum tagaa marka maadaama ay saas tahay ahlu sunna waljamaca waxay leeyihiin xasan waxaa la yidhaahdaa wixii sharcigu aanu reebin oo dhami waa xasan wixii sharcigu reebayna waa qabiix saaxibu lmaraaqi waa ka odhanaya ma rabbuna lam yanha canhu xasanu wagayruhu alqabiixu wlmustahjanu waxaanu rabbigeen inaga reebin xasan baa la yidhahdaa mubaaxna ha ahaadeen xataa mubaaxu wuxuu ka mid yahay xasanka waa wax wanaagsan marka mubaax maadaama uu xasan yahay muxsin buu noqonayaa ruuxa mubaax samaynaya halkaana waxaa ka soo baxaya wixii sharcigu fasaxay ee ibaaxeeyey ama waajibiyey ama sunneeyey samaynta la samaynayo qaandhow kama yimaado saas yadaba kayma amhilada ka dhalanaysa waxaa kamid a yani ruux baa tuug ah waxbuu xaday shuruuddii tuugadoo dhanna waa dhammaystiran tahay xaakimkii muslimka ahaa xadkii sharciga ahaabuu ka oogay wasaariqu wasaariqatu faqطacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah gacantii buu jaray gacantiina weliba sidii loo badbaadinayay inta kalena waa isku dayay oo markaa dhiigtoojintii iyo waxyaalaha noocaasana waa ku sameeyey haddaba gacantii baa markaa wax la raaciyey gacantii la jaray waan wax tacadiya lagu samaynin oo sidii ruuxa inta kale loogu badbaadin lahaana loogu talagalay ayaa haddana waxa weye markaa wax la raaciyey gacantii waxay qaaday markaa waxay intii kalena inay qallasho amaba siiba wax sii raaceen oo naf qofkiiba waa u dhintay firaayatii ma lagu leeyahay xaakimkii oo ma la odhanayaa ruuxan magtiisii ama qaantiisii ha la bixiyo mise lama bixinayo jawaabtu waxay tahay mar haddii yani sharcigu uu amray gacanta in la gooyo wax tacaddi oo kaloo lagu sameeyeyna aynay jirin qaandhaw kama yimaado waa hadow waman ataa bima calayhi min camal qad istaxaqa ma lahu cala alcamal marka waxa weye xaakimkani muxsin buu ahaa sharci buu ku camal falay wax sharcigu markaa waajibiyey baanu sameeyey tacaddi iyo gaboodfal uu sameeyeyna ma jirto haddii la odhan lahaa gacanta ha gooye tacaddi uu sameeyey baa jirto oo daryeelkii ruuxa uu daryeeli lahaa iyo inta kale u badbaadin lahaa wuxuu kala gaabiyey baa jirta haddii la odhan lahaa qaandho waa ka iman lahaa laakiin mar haddaanu wax xadguduba aanu samaynin oo tacaddiya inaba oo gaboodfaloo kale uu sameeyey aynay jirin markii horena sharci uu ku gooyey gacantan waxay noqonaysaa hadur bay noqonaysaa siraayada yani markaa ku yani markaa waxa wey ku timi ee bimacnaa gacantii ama qallashay ama qofkiiba u dhintay waa taas sidaas in la eg qofkii saa'ilka ahaa waynu soo marray mar horene ee horarka ahaa ee qofka soo weeraray ee naftiisa ugu yimi ee uu iska daafacay ee weliba markaasiba siday yani ka sahlanaanshaha badan tahayna inuu markaa u daafaco ku talagalay haddii waxa weeye qofkaas markii dambe ay keensato inuu dilo oo dabeed markaa uu dilay waxa weeye ficilkaa uu sameeyey waa ficil sharcigu u fasaxay oo u idmay mar hadduu ficilu sharcigu u fasaxay oo u ogolaaday uu la yimina qaandhaw uga iman maayo laa damaana fi lma'duuni qaandhaw kuma sugna wax sharcigu idmay oo fasaxay qaandhaw kama yimaadin masaaisha kale soo gudagelaysa waxaa kamid a adilada weliba masaladana waana kasoo warana ayadacu yadahu fi sika taqdimuha kama yaqdimu lfaxlu laa diyata lahu xadiiska صaxiixa marka saailka markaysaga yani ka horarka ah saail waa horar marka qofka qofka naftiisa ugu yimaada ama xoolihiisa ugu yimaada horar baa la yidhahda luqada carbeedna saail baa lagu yidhahda saail ayaa lagu yidhahda marka waxa weeye taasna waa taas masaaisha kale ee baabkaa soo gudagelaysa waxaa kamid ah qof dumara ayuu ninkii guursaday qofkaa dumaree uu guursaday waa u galmooday weliba waa gabadh iyada oo kalena loo galmoon karo oo inan yaroo caydi oo aan weli markaa waxa weeye awrqaad ahayn ma aha ee waa gabadh iyadoo kale loo galmoon karo markuu u galmooday galmadii dhibaata ka timid dhibaato ayaa ka timi oo gabadhii darar ama dhaawac baa u yimi wax kalena uguma imana galmaday ugu timi amaba dhibashaa ka timid ninkii ma lagu leeyahay diyadeedii mise laguma laha jawaabtu waxay tahay mar haddii iyadoo kale loo galmoon karo isaguna tacaddi kale uu sameeyey aanu jirina sharcigu wuxuu u fasaxay un uu la yimi qaandhaw ma laha waa ka kac waayo sharcigu wuxuu u fasaxay buu la yimi maa cala almuxsiniina min sabiil marka calaa kulli xaal baabkan masaa'il fara badan baa saas usoo gelaya waman ataa bima alayhi waman ataa ruux kastoo la yimaada bima calayhi ay biladii kii calayhi korkiisa saaran oo min camalin shaqo ah qad istaxaqa waa mutaystay maa lahu wixii uu usugnaaday cala alcamali camalka ugu sugnaaday camalka uu ku mutaystay ee camalka ka dhalanaayey shaqadaa uu sameeyey wixii ka dhalanaayeyna wuu leeyihi hadday mushkaayo tahay iyo hadday qaan la-aan tahayba wa kullu xukmin daa'irun ma cilati وهي التي قد أوجبت لشرعيته وكل حكم حكم دمانته دائر ووريغيا مع علته علتي سلسلكيد لا وريغيا وهي التي قد أوجبت لشرعيته وهي يدو علته التي تيوي قد أوجبت واجب لشرعيته حكمك يعني شرعي نمدي سواتي يعني دجنت الله الشرعيين يلا حكم لك حكم كاسدا لو دجينيو وتواجبتي بمعنى كنسطي وحين أقول شيء يا حكم كي علاد سليس وحرين إلا محل يرادا إلا وحل يرادا الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وصفة كوب سريسة حكمة كينصنيسة حكمك إلا شرعية يعني واحد فرقودة هي حكمة هي علة أنكر عبينه xikma waxaa la odhanayaa waa wixii aawadeed xukunka loo sharciyeeyey xikmaa la yidhahdaa wahiy alatii min asliha wasfu jara cilata xukmin cinda kuli man dara abusax lmaraaq yidhahda yani xikmo waxa la yidhaahdaa waata keensatay xukunka sharciyeyntiisa waana markaa kay sababtiisa ciladu cilo u noqotay وهي التي من أجلها الوصف جرى وصف وعلبة مقعية فربضان بيلبة إلا ليلا ذا وصف ليلا ذا يعني وحا ليلا ذا سبب ليلا ذا مقتضب ليلا ذا باعث ليلا ذا يعني وحا ليلا ذا موجب ليلا ذا يعني مركا مناطب ليلا ذا مقعية لنا وحا وعا نمبضان لبا إلا iyo manaad manaada haddaad aragto ba manaada haddaad aragto waxaa looga jeedaa waa cilada manaadna waa maxay min annawt baa laga keeno xidhnaanshaha la yidhahdaa bilaadun biha niidat calaya tamaa'imi yani shaacir baa gabyayey oo waxa uu yihi dhulka waxa uu jecel yahay uu ku dhashay buu tilmaamayey kaasuu wuxuu tilmaamayey wax yaroo iska badiihi oo aan markaa yani xoog caynkaasa lahayn ayuu u sababeynayay dhulkuu ku dhashay wuxuu u jecel yahay wuxuu ihi bilaadun bilaadun biha bilaadun niidat calaya biha tamaa'imi waa dhulkii laygu qardhaasa xidhay bu bimacnaa markaan dhashay qardhaasana waa dhulkii layga laalaadiyey maxay macnee ku fadhidaa yani markaan dhashay baa qardhaasaha laygaga laalaadiyey ya بلاد نيطت علي بها سمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها وأنا مركا وقال ملكي أقوه الرئيي شركيغا وعيدي ستابتي لبدا سببو درج درادي وأن دول كان كل شيء أجعلي وبالمي دارد أقول لنبا وشمسيدي سبالة هاي هدي وحوالي أبلا سكاغا دعضو يسكت علامي imka yararka ku soo dhashay waxa weeye yurub inay waxa weeye bilaadkii muslimiinta yurub ka jeclaadanto ka dhalanayso haddii waxa weye mushkiladu waxay tahay ama waxaa keensanayaaba jacaylka ma hadday tahay keliya waa dhulkii ugu horreeyaa kusoo dhacay ciidiisuna ay taabatay wayguna qardaasa xidhay waxaynu uga jeednaa niidat bimacnaa culliqa carabi ahaan markay micnaynayaan bood geedka soo qaataan niidat bimacnaa culliqa daatu anwaadna waa ereyga laga keenay markaa nawdku waa xidhitaanka marka manaad marka la leeyahay waxaa looga jeedaa waa sifadii ama waa arrinkii xukunku ku xidhnaa xukunkaa iyada ku xidhan sidaas iyadaa baa laga tilmaamay marka xikmadu wahiy alatii min ajliha alwasfu jara waa arrinka ciladu u noqotay cilata xukmin wasfiguba u noqday cilata xukmin cinda kuli man dara marka waxa weeye xukunka tashriicinta la sharciyeynayo waa arrinka keensaday aan mar haddana laba tusaale ka u yeelo xikma xikmada tusaalaheedu waxay tahay waxaa laynoo bandeeya sabcaal marka la yahay ama socdaal kolba sidaa u taqaan marka safar lagu sugan yahay waxa markaa la sharciyeeyey in salaadii la qasriyo oo la gaabiyo salaada qasrinta la qasrinayo o la gaabinayo salaadii afarta ragcadood ahayd laba ragcadood la tukanayaa yani waxa weeye waa rukaskii safarkay ka mid tahay ruksa wey waa ruksa sharciya sharcigu wuxuu inoo rugseeyo o inoo fasaxay weeyaan ujeedada laynoogu fasaxay waa maxay waxa weeye waa rafcu lmashaka ujeedada laynoogu laynoogu fasaxay waa rafcu lmashaqo dhibaatada in laynaga kor qaado o laynaga khafiifiyo ayaa muraadku ahaa oo safarkii dhibaatu iska leeyahay waatuu nebigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam de inuu yahay gobol markaa cadaab ah maadaama uu cadaab yahay oo dhibaato yahay safarkii waa laynoo fudaydiyeyo waajibaadkii iyo takaaliiftii baa laynaka laynaga laynaga fudaydiyey wax kamid a oo salaadii inaynu gaabinaa laynoo baneeyey soonkii inaynu afuraa laynoo baneeyey marka xikmadu waa maxay waa rafcu lmashaqa haddaba haddii la yidhaahdo xikmada oo ah dhibaatadii in la kor yeelo ayaa xukunku ku xidhan yahay waxaa ka dhalanaya in waxa weeye markaa ay xadaysmi weydo oo dadka qaar wax dhibaato ku ah baan ruux kale ku ahay safarkii dadku markay ku sugan yihiinna way kala awood badan yihiin way kala xoolo badan yihiin oo imkaaniyaadka iyo waxay ku safreenna way ku kala duwan yihiin mid baa cagihiisa ku soconaya mid baa rakuub saaran mid baa waxhaysta mid baa xoog badan mid baa markaa isaal yar marka waxa weeye dadku waa ku kala duwan yihin hebel wuxuu ku dhibaatoonayaan hebelka kale ku dhibaatoonayn haddii la yidhahdo safarku markuu dhibaato kugu noqdo adigu qasri haddii kale ha qasrinin lama kala garanayo oo daabid yeelan mayso bimacnaa wax lagu xadeeyo yeelan mayso zayd iyo camar baa ku kala duwan dhibaatada waxay ku dhibaatoonayaan wuxuu hebel ku dhibaatoonaya hebelka kale kuma dhibaatoonayo marka waxa weeye dadkii dhib baa ka imanaysa taas ruuxii weliba inuu fatwo doontay u baahan tahay inuu yidhahdo xaaladaydu waa sidaas awoodaydu waa caynkaas imkaaniyaadka iyo waxaan haysta iyo rakuubadaan fuulayaa sidaa weeye masaafadaan soconayaa waa intaas meeshaan marayaa waa noocaas yani qasrigi mai mashruuc ma ii yahay oo ma ii banaan yahay mise ima aha ruux waliba markaa fatwa u baahan yahay gaara oo xaaladiisa lagu qiimeeyo mashaqo waxaasi ma u yihiin mise uma aha markaa taas yani dhibaataasaa uga imanaysa haddaba waxay jirta qaacida sharciya qaacidaas waxay tidhahda waxay tidhahdaa ina alxikmata idaa khafiyat ina alxikmata ida intasharat aw khafiyat culliqa alxukmu bimadinatiha xikmadu haddii ay qarsoonaato wax khafiya noqoto oo aan la arkayn oo la baalacanayn amaba ay intishaarto bimacnaa waxa weeye ay xadaysmi weydoo kala duwanaato oo dadka nisbadooda marka loo eego ay isku khilaafto xukunka waxaa loogu xidhaa waxa loo filaanka u ah baa lagu xidhaa iminka waxa weeye tan sabcaalka markaynu joogno waxa yani ku jirta xoogaa intishaar bimacnaa waxa weeye nisbooyinkay ku kala duwan tahay dadka nisbadooda ayay ku kala duwan tahay yani dhibaatadii marka ciladii mundabida ma aha ee waa muntashira muntashira waxaa looga jeedaa bimacnaa waa midaan xadaysnayn oo dadka markaa yani marka loo eego dadka bay ku kala duwanaanaysaa oo hebel wax dhibaato u ah baan hebelka kale u ahay baysna xad mucayan oo la yaqaano malaha sidaas aawadeed xukunkii waxaa lagu xidhaya losilan wixii u ah losilan wixii u ah baa lagu xidhaya mashaqo maxaa losilan u ah culamada qaar waxay laba marxala u ah haddii laba marxalo la sadcaalo waxa markaa ay tahay sida qaalibkaa mashaqa waa ka imanaysa bacdi waxay yidhahdeen maya saddex marxala u ah bacdi waxay yidhaahdeen maya saddex farsak baa u ah bacdi waxay yidhahdeen maya saddex mayl baa u ah bacdi waxay yidhaahdeen maya safar oo dhan baa u ah ha dheeraado ama ha gaabnaado oo safarka gaaban ku doodo dad baa ku dhibaatoonaya marka waxa weeye waxyaalaha markay tilmaamayaanna qolo weliba weliba waxbay doonaysaa inay u cuskato taxdiidka iyagu sheegeen marka waxa weeye haddaynu ku soconno ra'yiga odhanaya safaroo dhani dhibaato waa leeyahay safaroo dhani dhibaato waa leeyahay maadaama aynu idhaahno oo nabiguna sala allahu alayh wasalam de uu sheegay asafaru qitcatun min alcadaab yani waa gobol markaa yani cadaaba bimacnaa dhibaato ah cadaab waxaa looga jeedaa waa dhibaato cadaab waxaa looga jeedaa waa dhibaato marka waxa weeye safarki waa dhibaato maadaama uu inoo tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam waxaanu leenahay safar oo dhan yani mashaqa waa ku jirtaa oo dhibi waa ku jirtaa mar hadday caynkaa tahay yani safaroo dhani wuxuu madino u yaho loo filaan u yahay inay dhibaata ku jirto ayuu loo filaan u yahay walow dadka qaariyeyna kuba dhibaatoonay idan waxay noqonaysaa safaroo dhan inuu salaada ku qasrin karo safaroo dhan inuu salaada ku qasrin karo masaladaynu ku caddaynayna uga jeedi marka waxa weeye markaad tidhahdo mutlaqu safar baan ku xidhay xukunkii oo markastoo safar la helo qasrintii salaada la gaabinayay waa la helayaa macnaheedu waxay noqonaysaa rafculmashaqihi iyo safarkii midna waxa weeye waa madinatu yani waa madinatu yani alcilla madinatu alxikma madinatu alxikma meeshii loosilaanka xikmada u ahay oo waa safarun mutlaqu safar midna waa xikmada lafteedii marka idan xukunkii waxaa lagu xidhay xikmada meeshii loosilaanka u ahaydee loo filayo inay xikmadu joogto walow fii nafsi lamri ayna jooginbe halkaasaa lagu xidhay marka safarkii waxaa la odhanayaa waa cilladii baa la odhanayaa mashaqadii la rafcinayo ee rafculmashaqana waxaa la odhanayaa waa xikmadii baa la odhanaya saas yadaaba laodhanaya culamada labada marxalo odhanaya sida shaaficiyadoo kale waxay leeyihiin loosilaan waxa u ah rafculmashaqadii waxaa loosilaan u ah iyo dhibaatadii labada marxalo wixii ka yari sida haalibkaa dhibaato yani markaa ma laha sida haalibka ah saas aawadeed labadaa marxalo baa xukunku ku xidhan yahay bay leeyihiin marka bina'an calaa ra'yihim ra'yigooda marka lagu socdo waxay noqonaysaa cillada qasriga keensanaysaa labada marxalay noqonaysaa mashaqada in la rafciyaana waa xikmadii yani markaa cilladu cillo u noqotay xukunkana daraaddii loo sharciyey marka xikmada iyo cilladu saasay u kala baxeen laba qadar baa haddaba qaacidadu ka koobnay ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukm bifadinafsa xikmadu iyadoo muntashiro oo bimacnaa nisabka isku khilaafaysa oo aan si u xadaysnayn si loogu soo hagaago aan lahayn ee kala duwanaanaysa oo dadka marka loo eego nisbadooda ku kala duwanaanaysa baynu tusaalaynay bal hadda xikmadiioo khafiye oo qarsoonna aan tusaalayno masalan haddii la eego hurdada marka la eego waysada inay jabinayso waysadu waxay ku jabaysaa sabiileynka wixii ka soo baxay hurdaduna waxay madinno iyo loofilaan u tahay in qofka jidhkiisu dabcayo sidaas aawadeed markaa neesi ay ka soo bixi karto saasay loofilaan u tahay xadiidkana waaba lagu tilmaamay alcaynaani wisaa sahi faidaa naamat alcaynaani istaطlaqa alwisaau marka shayga naaqidkee xaqiiqiga ahi waxa weeye waa in markaa qofka neesi ka soo baxay neeftaasaa waysadii teginaysa haddaba markuu seexdo waxaa loo filaan u ah inay neesi ka soo baxdo waa khafiyo garan mayno qofkan seexday neesi maka timi mise kama iman ma garanayno waxaa laga yaabaa mid jiifsaday iyo mid fadhiistay iyo mid mutarabbic u fadhiyey mid walba in neefi ka timaada waa dhici karta haba u kala badnaadaan oo culamada markaa waxa shaaficiyadu markay leeyihiin tarabbuc hadduu fadhiisto waysadii ma jebinayo waxay ku dhisayaan in waxa weeye xaaladdaa neefta aynay soo baxayn culamo kaleoo iyaguna odhanaya hurdada nooca khafiifkoo yari waysada jebin maayo waxay leeyihin noocaasi haalibu maaha neeftu inay soo baxay laakiin hurdada nooca culus aa waysada jebinaysa waxay leeyihin nooca waxa haalib u ah in neeftu soo baxay maxaa lasoo naqliyaa qisa waxaan filayaa abubakar ibn alcarabi baan u malaynaya sheekii soo naqli jiray muu wuxuu nin baa dhinacayga fadhiyey ninkaasi tarabbuc buu fadhiyey lugaha waa isdhaafsaday isagoo labada aji isdhaafsaday ayuu sidaa u fadhiyey tabakin buu ahaa ninkii waa lulooday neef baa ka soo baxay sanqadeedii baan maqlay waxaan ku uri waa waysadii waa kaa jirta neef baa kaa soo baxay igama soo bixin waa safiray war waa kaa soo baxda anaan maqayo war waxba igama soo bixin wallaaba ku dhuftay wuxuu adiga kaa soo baxday naga qisadaana waxa weye culamada qaarkood baa soo naqliyey qaadi abubakar ibn alcarabi almaliki inuu ahaa baa firay aan ku soo noqono baabkeena umuurahan waxaynu ku misaalinaa qaacidada arrinkaasi maadaama uu khafi yahay xukumkii muxuu ku xidhnaa xidhmaya marka qolo kastaaba waxay ku xidhaysaa wixii madinada u ah culamada markaa odhanaysa hurdoo dhani waysada waa jebinaysaa waxay leeyihin hurdoo dhani noocay doontaba ha noqotee loo filaan waxay u tahay waysadii inay jabto oo qofka nefi ka timaada waana arjaxu laqwaal insha allah waa qawlka ugu rajaxsan aahirka xadiidkuna waa siduu yahay alcaynaani wisaa sahi faida naamat alcaynaani istaطlaqa alwisaau ama axaadiistay dooneen markaa culamada qaarkood inay jamciyaan oo ay yidhaahdeen waxaanu ku xambaarnaynaa nooca noo hurdada teeda khafiifka ah ama waxaanu ku xambaarnaya ta mutamakinka ah waxa asaaniid saxiixa ku sugnaaday saxaabada rasuulku sala allahu alay wasalam yani inay markaa seexan jireen oo weliba markaa riwaayaadka saxiixi waxay sheegayen yadacuuna junuubahum dhinacyadooda inay dhigi jireen marka riwaayaadka saxiixee sheegaya dhinacyaday dhigi jireen waxay meesha ka saaraysaa in lagu xambaaro uun tarabuc luga isdhaaf in lagu xambaaro keli riwaayaadka marka waxa weeye saa tilmaamaya jiif bay sheegayaan waana saxiix sanad saxiixay kusoo arooreen riwaayaad kale waxay ku soo arooreen yani inay kuurin jireen kuurin jireen taasina waxay tilmaamaysaa hurdada ay seexan jireen inay khafiif ahay marka idan calaa kulli xaal xukumkii waxaa lagu xidhayaa wixii loo filaan u ah maxaa neeftu inay soo baxdo loo filaan u ah hurdoo dhan baa u ah maadaama ay sidaas tahay waxa ka dhalaysa hurdada waysada waa jibinaysa marka xikmada xukunkani marka hore yani loo sharciyeeyey waa in neefi soo baxayso laakiin waa khafi saas aawadeed waxaa lagu xidhay wixii loo filaanka u ahoo hurdoo dhan baa lagu xidhay ama tii khafiifka ahayd baa lagu xidhay calaa ra'yin ama tii tarabuca ahayd baa lagu xidhay yani in waxa weeye markaa mutarabbic aanu ahayn oo uu si kale u seexday ama hurdo khafiifa aynay ahayd ee mid culuf ay ahayd taasaa xukunkii lagu xidhay calaa ra'yi marka calaa kulli xaal xukunka wixii loo filaanka u ah baa lagu xidhaa markaa taana saas aan usoo noqona haddaba ciladii iyo xikmadii maadaama aynu kala fahma fahanay yani waxaad kusoo ururin kartaa waa ciladu waa sabab munaasaba ku sugan tahay ciladu waa sabab sabab ha ahaado sabab bay xukumka u tahay xukumkuna waa musababo waa la sababe ciladuna waa sabab laakiin sabab oo dhan maahae waa sabab munaasaba ku sugantao xukunka in lagu xidho maslaxa ku inay ku jirto maslaxa ay yani ay ka dhalanayso inay ku sugan tahay xukunkaa in lagu xidho waxaa ku jirta ama jalbu maslaxa ama dafcu madara yani sida kale waxaad moodaa inay xoogaa yaro adag tahay laakiin waxa weeye sida culamada qaarkood u tacriifiyaan haddaynu ku soo ururino waxa weeye cilada iyo sababtu waa isku macne laakiin waa sabab qayda raacay oo sifo gaara lagu gaar yeelay waa sabab ay ku sugan tahay xukunka in lagu xidho inuun maslaxa ku jirto xukunkaa in lagu xidho maslaxa ku jirta maslaxadaasi ha ahaato jalbu maslaxa ama dafcu madara ila mid waliba maslaxa marka xukun kasta ciladiisuu la wareegayaayo hadduu joogto ciladu xukunku waa joogayaa hadday ciladu maqan tahayna xukunku waa maqnaanaya waa qaacida culamadu yidhaha alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman xukunku ciladiisu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba hadday ciladu joogto xukunku waa joogayaa hadday ciladu maqan tahay xukunku waa maqnaanaya sidaas yadaa wey taana waxa weeye calaa kulli xaal masaa'il fara badan baa soo gelaya yani cilalka shareecada laynagu yani markaa tilmaamay ama yani waxa weeye dhammaantoodna waa loo misaalin karaa oo waysadu waxyaalahay ku jabayso haddii wayse jab la helo waxay noqonaysaa yani naaqibkii haddii la helo xukunkii waxa weye wayse la-aantuna waa imanaya dahaaro la-aanta dahaaro la-aanta xukunkii ahaa waa imanaya hadday ciladu maqnaato xukunku waa maqnaanaya xukunku waa maqnaanaya masalan waxaad tusaale ka soo qaataa yani iskaarka iyo khamriga iskaarku waa ciladii khamriga loo xaaraantinimeeyey waa sakhraamin marka mar kasta oo iskaar la helo oo sakhraamin la helo xukunkii taxriimka ahaa ee xaaraannimaynta ahaa waa la helaya mar kastoo iskaar la waayo oo sakhraamin laga waayo sharaabkaana oo intiisa badani xataa inuu ka sakhraamiyo laga waayona xukunkii taxriimka ahaa waa laga waayaya oo khamrinimo in loo xaaraantinimay ma suuragal aha oo khamrigii baa sidiisa isu bedelay oo wuxuu noqday khal khal buu noqday dee khamrigii waa iska bedelay farsamo lagu sameeyada inay jirin buu iskii isu bedelay dee isagoo khal u xaaraan yahay lama odhan karo ee waxaa la odhanayaa ciladii iskaarku mar hadday meesha ka baxday xukunkii xaaraantinimaynta ahaana meesha waa ka baxday idan wuxuu noqonayaa xalaal waa la iska cabbi karaa khamrigii wuxuu noqday khal xalaal buu noqday waa la cabbi karaa taasna saas halkiibaa haddaba isbedelo khal baad ku haysato sidaad khalnimo ugu haysato inbuu isbedelo khamru buu noqday dee waxa weeye iskaar la heliyaaba xaaraantinimayna la heli hadduu wax sakhraaminayo oo sakhraamin la helay xaaraannimayn la xaaraantinimeeyana waa la helay alxukmu yaduuru maca alcilati wujuda wacadaman sidaas caqligu wuxuu keensadaa takliif caqliga helyaaba qofku mukalaf noqoy oo takaaliifti fuusha sakiir buu ahaayo markaa wuu weynaaday oo baaliq buu noqdo caaqil buu noqday wuxuu noqonayaa mukalaf takaaliiftii waajibkahayd waa saaran tahay wixii xaaraan ka ahana waa ka xaaraan mukalafiinta wixii xaaraan ka ahana isagana xaaraan bay ka noqonaya caqligii baa la waayey acadana allahu min dalik waxa timi waali ruuxii caqligi waa laga kor qaaday oo waa waashay mar haddii caqli la waayey takaaliiftiina la waayo marfuuculqalam buu noqday qalinkii waa laga kor qaaday yani waxba loo qori maayo dembi iyo waxa weeye ajar toonna loo qori maayo taasna taas aduu waa dhici kartaa jeej kale in looga qoro xagga ajarka oo waxa weeye hadduu muslim ahaan jiray oo acmaasha saalix iyo wanaagga la iman jiray oo uu ku dadaali jiray oo dabeedna markaa u waasho waxaa dhici karta khayrka inuu usii socdaa laga yaaba insha allah marka qaacidadani waa aklabi waa sida faraha badan leh laakiin waxaa suurowdaa iyadoo aan ciladii joogin xukunka in la helaa waa suurowdaa marar bay dhacdaa sidaas mararkaana waxaa ka mid a xukunku dhowr ciloo kala duwan inuu leeyahay oo cilal kala duwan baa waxaa mid waliba gaarkiibuu xukunkaa u keensadaa waayo ciladu waa tacadudi karaa waa tacadudi kartaa وcilة mansuصaة tacadad fi dat الاstinbاd kulfun yuxadbu صaaxib barq yidhahda yani cilada la nasgareeye sharcigu nasgareeyey ee uu bacdabay waxay noqon kartaa mid fara badan oo dhowr cilo kala duwan baa isku xukum keensan kara waa sida waysajabkoo kale mar neef baa keensanaysa mar kaadaa keensanaysa mar waxaa keensa marka umuuro kala duwan mar hurdaa keensanaysa markaa dhowr umuuradoo kala duwan baa mid waliba wuxuu keensanayaa xukunka wayse jabka ah marka haddii neef la waayo macnaheedu ma aha wayse jab waa la waayey waxaa dhici karta markaa in cilladii kale keensato marka waktiga waxa weeye ilaaba ilaa cilada haddii la waayo xukunka la waaya cilladu waa inay mid qura tahay ma aynay mid labaad lahayn marka xaaladaas oo kale cilalku markay badan yihiin oo dhowr cilo xukunka wada keensato ciladii kasta ee baaqataa xukunku inuu baaqdo ka dhalan waayo iyado hadday baaqatay waxaa dhici karta ciladii kale xukunka keensanaysa inay timaado waa suuro sidaa lidkeeda waxaa dhici kartay culamada qaar qabaan iyadoo ciladii joogto xukunku inuu baaqdo marmarna waa dhici kartaa marmar naadira waa dhici kartaa oo waxay yidhaahdeen takhsiisu lcilla wax la yidhahdaa jira masaladaana khilaaf badan baa ku sugan baabulqawaadixda waa ku soo arooriyaan oo naqdi bay ula baxeen qaarkood oo qawaadixda markay tirinayaan waxyaalaha qiyaaska bushiya ee qawaadix la yidhaahdo waxaa kamida markaa naqdi shaafici baana ku magacaabay bay yidhahdeen laakiin culamada qaar baa waxay qabaan naqdigu inaanu qaadix ba ahayn naqdiga macnihiisuna waxa weeye ciladii oo joogta xukunku inuu baaqdo fii suuratin mas'ale inuu ku baaqdo taana khilaaf badan baa ku jira xanafiyadoo kale agtooda waxay leeyihin takhsiisulcilla la iskaga magacaabaa oo sida naska caamkaa loo khasifi karaa ciladana cumuumkeeda loo khasifi karaa oo wax looga reebi karaa tusaalaheedu waxay tahay bayca la yaa baycu lcaraaya waxaa la ogsoon yahay marka hore labadii shay ee isku jinsiye laysku iibiyo ee aan markaa tamaasul inay isleeg yihiin aan la ogeyn waxay noqonayaan ribay noqon jireen oo qaacida bay culamadu yahay aljahlu bitasaawi kalcilmi bitafaadul labada shay inay isleeg yihiin inaan la ogeyn oo laga jaahil yahay waxay ka dhigantao la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin bimacnaa labadii shay ee isku jinsiga ah marka la isku iibinayo hadday kala badan yihiin ribay noqonayeeno ma banaana waa inay mithlan bimithli noqdaan haddaba hadday kala badan yihin oo kala badnaansho lagu og lagu og yahay waa ribo mana banaana haddii haddaba aan la garanaynin inay isleeg yihiin iyo inay kala badan yihiin ka waran waxay culamadu yidhahay aljahlu bitasaawi isla ekaansho inaan la ogeyn oo la garanaynin kalcilmi bitafaaduli waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin xurmada iyo xaaraantinimaa intay kala mid yihiin ay kala mid tahay marka waxa weeye hadda waxaa la isku ibinayaa baycu lcaraaya timir iyo rutab baa la isku ibinaya waana isku jinsi inay isleedihiin oo weliba lama oge kharsi wax la yidhahdaa la samaynaya qiyaas baa la samaynaya oo timirtii rutabka ahayd noocii rutabka ahaa rutab waxaa la yidhaha timirtu marka ugu horaysay bislaato waa miid yar oo fadhida waa miidun fadhida wiil hawl iyo calaalinba uma baahan marka waxa weeye marka miidu ka yani socoto ee cajilka sare uu hadhee adagina yani taasi markuu hadhana waxaa la yidhahdaa tamri baa layaha timir baa la yidhahda marka waxa weeye rutabkii oo geedka saaran dhirta saaran baa waxaa lagu iibinayaa timir marka ayaa lagu iibinaya timirtan qiyaasteedu waa la garanaya lagu iibinayo laakiin rutabkan iyaga waa la qiyaasaya oo ruux markaa yaqaana qiyaasta timirta waa la odhanaya bal hadda qiyaas dhirtaa intee saaran markaasuu wax ku qadaraya markaasaa weliba wax laga dhimaya markaasaa la isku iibinaya noocaasina waxay ahayd ribay asalku ahaa haddaba markaa dadkii fuqaradii baa dee u baahday nooca rutabka ah lilxaaja loogu baneeyey xaaje ahaan ayaa loogu baneeyey maa xurima lidariicati yubaaxu lilxaajati kalcariyati inuu sidaa odhanayaan filaya ibnu cusaymiin manduumadiisa wixii markaa waxa weeye yani dariico loo xaaraantilmiyey sadd daraa'ic xaaje ahaan baa loo baneeyaayo xaajadu waxay keensataa in la baneeyo yani maslaxa raajix hadday ku sugan tahay sida markaa iibka yani markaa bayculcaraaya la yidhahdo kale marka waxa weeye qadarka loo baneeyena waa shan awrar shan awr waxay qaadaan iyo wixii ka yar laakiin wixii ka badan ma banaana marka saasoo kale iyadoo ay tahay markaa mid mamnuuca oo ciladii ribadu ku sugan tahay baa la baneeyey marka waxay noqonaysaa nooca takhsiisul cilla la yidhi ciladii oo la khasisay weeye wax laga reebay ciladii waa joogtaa taxriimka keensanaysay xukunkii laakiin taxriimku ma joogo qadarkaasi waa mubaax bayculcariya waa takhsiis lcilla culamada qaarkoodna calaa kulli xaal saasay arjaxeen in waxa weeye cillada in la khasiso ay banaan tahay waa haddii daliil loo haya bay markaa yidhaahdeen waxaana ka mida shanqiidi oo kitaabkiisa adwaaga iyo markaa waxa usuulkiisaba waxa uu ku sheegaa in markaa takhsiis alcilla ay banaan tahay waxaana u daliishadaa aayaddu ilah yidhi walowlaa an kataba allahu calayhim aljala'a lacazabahum fi dunya ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني nimankii yahuudda ahaa reer banu nadiir waxaa l aayadda laynagu sheegay haddaanu ilaahay u qori lahayn bixitaanay madiine ka baxaan ama dhulkooda ay ka baxaan haddaan taa loo qori lahayn waa la cadaabi lahaa sidii reer banu quraydo loo laayo kalaa loo layn lahaa aakirana kolleyba cadaab waa layihi lakin addunya baa lagu cadaabi lahaa oo loo layn lahaa la layn lahaa sidii reer bani qurayda loo laayay reer bani qurayda sidii loo laayay haro maxaa saa loogu samaynaya dalika bianahum shaaqu allaha warasuulah cilladu waxay tahay ilaah iyo rasuulkiisay khilaafeen marka cillada in ilaah iyo rasuulkiisa la khilaafaa waxay keensanaysaa cadaab dunyawi ah laakin waxa isweydiin leh cid kastoo ilaah iyo rasuulkiisa khilaaftay addunyada miyaa lagu cadaabay jawaabku waa maya qaar aan addunyada lagu cadaabin baa jira marka idan waxay noqonaysaa takhsiisu lcillay noqonaysaa oo aayadaasaana u daliila kamida waxyaalaha yani cillooyinkii waa badan yihiin amhilaad badan baa marka waxa weeye la misaalin karaa waayo shareecada waxa weeye muro fara badan oo wax lagu xidhay baa jira yani zinada waxaa la yidhahdaa waxay keensataa jaldi garaac الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة بمعنى سنة لهليا قراع لهليا وهدي وحوي أن قور هرا سومري لكن قور هرا سومري وحكي سنة رجمي رجمي هدي وحوي قف قور هرا سومري وصحيحة قال منا كنت سميي ومركز سنيسته يعني الرجمي بقى إيمانا يدقى حين القدر إنه مشروع حكم كاسا إيماني حكم الرجمي yani cilladaa haddii la helo oo azina min almuxsan waxaa markaa imanaya rajmi dhagax in lagu dilo xukunka ah haddii ciladaa la waayana dhagax in lagu dilaa waa baafanaysa waa la waayaya alxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wacadam waxaa lamida gacangoynta waa xukum waxa keensatay sariqa suugaa keensatay suuga haddii la helo gacangoynti waa la helaya suuga haddii la waayo gacangoyn lama helayo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah yani waxa weeye cillo aya xukumka yani u tahay abwaab kasta baab kasta waa laga misaalin karaa yani guurku waxa weeye waa cilo wuxuuna keensadaa yani tamasucu inuu banaanaado timsaaca lagu raaxaysta inuu banaanaado ayuu keensada xukunka cilada haddii la helo xukunka waa la helaya wixii dee adilla markaa ka reebtay waa halkeeda axwaashii markaysa waxa istimsaacu aanu banaanaanay iyadu marka waxa wey saasi waa waa cari waxyaala soo degsi wa kullu xukmin xukum kasta daa'irun waa wareegaya ma cilatii ciladiisuu la wareegaya wahiy alati wahiya ciladu allatii tii weeye qad awjabat waajibisay lisharciyatii yani markaa xukunka sharciyeynta la sharciyeynayo waajibisay yani xoogaa waxaa ku jira yani tasaamux xukunka in la sharciyeeyo waxa waajibiye keensaday waa xikmada laakiin hadda marka maadaama ciladii ay ishabahaan oo isku ogog leeyihiin oo labadu iska dhalanayaan ayuu yihi xukunka in la sharciyeeyana cilada ayaa waajibisay waxaynu kaloo baraarujinaynaa ciladu hadday caam tahay xukunku caam buu noqonaya ciladu hadday khaas tahayna xukunku khaas buu noqonaya waxaa laga yaaba xukun khaasi inuu soo arooro oo cid gaara lagu sheegay laakiin cilada caama ciladu hadday caam tahay waxaa la ohanaya xukunkuna waa caam xukunkuna waa caam haddii ciladu marka ay khaas tahay oo gaar tahayna xukunkuna wuxuu noqonayaa xukun khaasa ayuu noqonaya waqad tukhasisu qasu camimu liasliha lakinaha laa takhsis yani ciladu waxa suurowda xukunka inay khasisto khaas ka dhigto hadday ciladu khaaso tahay xukunku khaas buu noqonaya hadday ciladu caam tahay oo wax guud sheegaysana aan cid ku gaar ahayna xukunkuna wuxuu noqonaya xukun caam oo guud buu noqonaya siday ciladu markaa wax wax guud u tahay baa xukunkuna wax guud u noqonaya hadday ciladu wax gaara tahayna xukunkuna wax gaara ayuu markaa noqonaya masalada noocaasna ahlucilmigu yani markaa waa sheegaan misaal uu inoo keeni doono ayaynu marka waxay ku misaalin doonaa iminkana haddaynu hormarino waxay noqon kartaa bisada markuu nabigu tilmaamayo sala allahu alay wasalam waxa ui inaha laysat binajas nijaas ma aha salo maxay nijaas u noqon weyday bisada weelkay afka geliso ile wax badan bay markaa jirkaba way cuntahay muxuu markaa u noqon waayey markaa weelkay afka gelisaa nijaas muxuu u nijaasoobi waayey inaha min asawaabiina calaykum nabigu uri sala allahu alayh wasalam kuwa idinku warwareegaya bimacnaa had iyo jeer guriga aan ka dhammaan waxoogaa dhibaa idinku leedahay haddii la yidhaahdo nijaas weeya noocaas wey marka waxa weeye sida dadka khaadimiinta ahi ee shaqaalaha ahi ay markaa guriga aynay uga faaruqin saasoo kale ay shabahdaayo shaqaalihii bay geed ka shabahdaan oo shaqaalaha laynaguma tilmaaminayo ubadka inay tawaafin yihiin bimacnaa waxa weeye saas oo kale ay shabax ku leedahay culamadu waxay yidhahdeen cilada loo cileeyey waa cilla caama waa cilla bisada ku gaara waxyaalo badan oo aan guriga ka dhamaan way iska jiraan ama qofka marka waxa dadka markaa dhib ay ku leedahay yani haddii la yidhahdo waa nijaas waxaaba kamid a jiirka jiirka waxa weeye gurigii waa joogaa intaa waa muluq muluq leeyahay weelku gelaya waa ka baxaya e haddii la yidhahdo waa nijaas oo weelku afka geliyaaba nijaas buu noqday haddii la yidhaahdo yani dib baa ka iman dadka ku bilaabma saas aaweed ahlucilmigu waxay yidhahdeen maadaama ciladu ay caam tahay inaha min atawaafiina calaykum de jirku waa min atawaafiina calayna jirka laftiisu kuwa inagu warwareegayaan naga dhamaan guriga hadiyo jeer meel walba joogeen muluq muluqle ayuu kamid yahay isagaaba guriga kaga jiritaan badan bisada